halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka e v o a somaly com waa subax talaada ah shanta bisha sebtembar sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobada aannu idinku hayna idaacadda saaki iyo caalamka waxaa ka mida falanqayn ku saabsan dagaalka ka socda gobollada dhexe ee soomaaliya ee dowladda soomaaliya ay kula jirto ururka al-shabaab
sida ay wax u jiraan waxaa iga sii xog ogaalsan dadka ciidamada haaya oo taliyayaasha ah laakiin anigu inta aan xogteeda hayo ciidanka waxaa la waayay meel zaad loo marsiiyo waxay cadowgu markay ciidanku coos weyne gaadheen ay isku dayeen inay hareereeyaan ciidanka oo dhan kasta ay kasoo galaan si jabhadnimo ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan allaha u naxariistee fannaan axmed naaji sacad oo magaalada london ku geeriyooday qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan dalalka maraykanka iyo britain iyo kuwa midooda yurub oo imaaraadka ku boorinaya inuu ka fogaado taageerada dalka ruushka ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay in marwada koowaad ee dalka maraykanka jill biden laga helay xanuunka covid qoraal ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in markii laga helay marwada koowaad xanuunkan covid baadhis lagu sameeyey madaxweyne jo biden hase ahaatee aan isaga laga helin aqalka cad ayaa sheegay inay si dhow ula socon doonaan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha iyadoo si joogta ah toddobaadkan loo baadhi doono madaxweyne biden ayaa xanuunka covid laga helay bishii julaay ee sanadkii hase yeeshee xilligaasi wuxuu dareemay oo keliya calaamado kooban sida uu aqalka cadi sheegay xilligaas madaxweynaha oo qaatay labadii tallaal iyo weliba tallaaladii xoojinta ahaa ayaa haddana mar kale la siiyey tallaal kale oo ka hortaga mar kale ayaase madaxweyne biden laga helay xanuunka covid toddobaad gudihii oo ku beegnayd soddonkii bishii julaay ee sanadkii hore ee sanadkii hore ee laba kun iyo labiyo labaatan dhinacayo afrikana waxaa isniintii shalay xilka loo dhaariyey genaraal briis adungia noguea oo ah hogaamiyaha cusub ee awoodda dalka gabon kula wareegay afgembiga isagoo noqonaya madaxweynaha ku-meel gaadhka ah khubarada kala duwan ayaa sheegay in tallaabadani ay hordhac u tahay hubanti la-aan soo food saartay mustaqbalka siyaasadeed ee dalkan ku yaala afrikada dhexe genaraal olingio ayaa ballan qaaday inuu qaban doono doorasho xora oo daahfuran si uu dalkaasi ugu soo celiyo xukunkii rayidka ah hase ahaatee ma uuna sheegin xilliga uu xukunka wareejin doono hogaamiyaha milatariga ee xukunka loo dhaariyey ayaa sheegay inay tahay in marka hore la sameeyo dastuur cusub islamarkaana afti loo qaado gobles otubuur oo ah asaasaha urur dawli ah oo lagu magacaabo redi to lid africa ayaa sheegay in milatarigu ay ogyihiin inaanay lahayn awoodda ay ku maamuli karaan dal dimuqraadi ah taasoo keenaysa inaanu ka hadli karin xilliga uu xilka sii joogay ayuu yidhi dhegeystayaal warkii caalamku waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weli ku sugan gobollada dhexe ee soomaaliya si uu hago howlgalka lagaga soo horjeedo ururka al-shabaab haddaba hawshu hadda halka ay marayso iyo khilaaf la sheegay in hoggaanka ciidanka uu ka dhex dhashay ayaa wariyaha v o eda jacfar kuukaay uu khadka iskaabka magaalada muqdisho kaga waraystay jenaraal cabdiraxmaan tuuryar oo horey u soo noqday hogaamiyihii hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa
waa mahadsantaha jacfar waxaa socda runtii howlgallo dib loogu abaabulayo ciidamada xoogga sidoo kalena bulshadii soomaaliyeed oo deegaanadoodu ay cadowgu haysteen iyagana lagu abaabulayo abaabulku hadda waa ka duwan yahay abaabulkii socday bilihii lasoo dhaafay oo xoogga waxaa socda bilihii lasoo dhaafay abaabul xoogle oo ciidamada kaliya ah abaabulkii bulshada waa istaagsanaa waxyaabihii dhacay marka oo farsamo ahaan u khaldamay iyo ciidankii oo meelaha qaar ka soo baxay iyo dib marka loo akriyey oo dib loo maaragtaa iyo falaqieyey sidii wax u dhaceen ayaa waxaa soo baxday in ciidamada xooggana dib loo abaabulo qaarkoodna la nasiyo oo qaarkii maxaanku idhaahdaa sanad iyo bar ku jira aahagana ay nastaan kuwo cusub oo caadoon oo hadda tababara kasoo baxana jiidda hore la geeyo bulshadii deegaanadaas deganeed galmudug iyo shabeellada dhexena meelaha ay ugu harsan yihiin ayagana la abaabulo macuusleydii dib loo abaabulo dagaalkuna uu noqdo dagaal ay bulshadu hogaaminayso ciidamadanu kabayaan sida uu ahaaba qaybtii hore oktoobar siduu ku bilaabay asaare oo dabcan dagaalaa dhacay meeshii cows weyna layidhaahdo oo bariga galgaduud kana tirsan galmudug ayaa waxaa ka dhaca dagaal dagaalkaas ciidamadu waa dagaalameen dabcan ciidamada gorgor aaday u dagaalameen cadowga jug culus ayay gaarsiiyeen farsamo khaldantay iyo gurmad la rabay inuu ciidamada u tagoon gaarin oo dhex dagaal ku qabsaday iyo waxyaaba yar oo la siyaasadeeyey oo ciidamadii lakala siyaasadeeyey waxyaaba farsamo caynkaasa ayaa dhacay sidaas ayaana sabab u ahaa inay kasoo baxaan
waayah jenaraal adiga waxaad ka dhawaajisay in khaladaad iyo cilado farsamo ay dhaceen madaxweynuhuna dabcan wuu qirtay in ay khalad amaba qalad uu jiro sidee wax u dhaceen waxaa la sheegayaa in ciidankii caws weyne ay saad waayeen arrintaasi maxaa ka jira
sida ay wax u jiraan waxaa iga sii xog ogaalsan dadka ciidamada haya oo taliyaasha ah laakiin anigu inta aan xogteeda hayo ciidanka waxaa la waayay meel zaad loo marsiiyo waxay cadowgu markii ciidanku cows weyne gaareen ay isku dayeen inay hareereeyaan ciidanka oo dhan kasta ay kasoo galaan si jabhadnimo ah ciidankeenuna wuxuu u abaabulnaa ciidan dabaabaad wata gaadiidkiisa gaadiidkiisa gaashaaman ciidan badan hub badan xoog leh oo cadow xoog leh ku talagalay waxyaabaha dhacay marka qaab jabhadnimoa oo runtii wax badan laga bartay oo ah inay inti isqaybiyeen inta shan ilaa lix dhinac ay uga soo bilaabeen xabad dadkii ka gurmo lahaa galcad ama budbud ama ceeldheer ka gurmo lahaana ay u gurmo kari waayeen oo ayaga naftoodu gaar ahaan misegawaa ciidan ka baxoo kale u gurmanaya jidka dagaal ku qabsaday arrimahaas waaye arrimaha zaad la-aanta iyo shidaalka gurmadkii la gaarsii lahaybaa baa jidka jidkii ka xirmay maxaan ku idhaahdaa farsamooyinka qaldamayna ka mid tahay oo waxay ahayd ciidamadaasu markay cos weyne tegayaan in ciidamo kale ay daba socdaan saan jidka looga xidhin waxaa dhacay marka daah yar baa dhacay ciidamadaas ciidamo loogu talagalay inay daba socdaana daahay daahi bay ka faa'iidaysteen ka faa'iidaysiga yaraayaa ciidamada waxay ku galeen oo dee si geesinimo lebay u dagaalameen marka khaladka dhaca wuxuu ahaa inan inaan laga fikirin oo gurmud uusa gaarin meeshaas waayahay dabcan khilaaf ayaa soo baxaya la sheegayo inuu u dhexeeyo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada ee milatariga arrintaasi maxaad kala socotaa waxaan isleeyahay warku wixii bata waxbaa ka jiri kara warku markuu babato oo ciidamada soo dhaafo uu shacabka gaaro xataa haddaan wax ka jirin waa narrative khaldan amba khidaab khaldan oo dadkii dhex galay oo maxaanku ciidamadii dhex galay xal buu u baahan yahay anigu hadda waa jiraa iyo ma jiro oran maayo laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego ciidamada xoogga taliyaha ciidamada xoogga shaqo ayuu leeyahay shaqadiisu waxaa waaye hogaaminta ciidanka iyo howlgelintiisa iyo diyaarintiisa iyo daryeelkiisa waxaa la sheegayaa asiga iyo wasiirka gaashaandhigge wasiirka gaashaandhigguna shaquu leeyahay waa bolosigii ciidanka ciidanka siyaasaadkiisii xeerarkiisii qalabkiisii inuu dibadaha heshiisa kula soo galo wasaaradaha dhiggiisa ah warbixina ka bixiyo maxaanku idhaahdaa warshadihiisii iyo maxaanku idhaahdaa dib u soo celiyo oo siyaasaad ka keena lagu soo celinayo waxyaabahaasna wasiirka iskale meel la isaga dhici kara ma muuqato laakiin waxaa laga yaabaa xilliyada dagaalka dagaalka lagu jiro si ayaa loo dhaqmaa xilliga nabadda aan loo dhaqmin waxaa laga yaabaa in xilliyadii dagaalka markaasoo kale waxay u baahan tahay shaqo qofi lahaa in laysla qabto isla qabashadii shaqada iyo duruufo jira oo ciidamada kala duwan mushaaraadkooda ku saabsan iyo eelo kala duwan ee mushaaraadku yihin arrimahaasaa laga yaabaa aniga wararkaan helayo inkhilaafku ka dhacay ayaduna xallisay u baahan tahay golaha wasiiradana waxay uga baahan tahay xal madaxtooyadana xalay uga baahan tahay waxaa soo jirana dagaal siima socon karo waayahajenaraal dagaalka al-shabaab madaxweyneyaal hore iyo siyaasiyiin fara badan ayaa ka hadlay dadka qaar waxa ay sheegayaan in la siyaasadaynayo arrintaasi wax ma ka jiraan
waxaan isleeyahay tuhum badanaa jira oo ciidamadii qaranka dabcan ciidamada waa la dhisaayay ilaa dowladdii cabdiqaasim ilaa dowladdii cabdillaahi yuusuf ilaa dowladdii sheekh shariif ilaa dowladdii farmaajo ciidamada dhismaa ku socday teeram kastana waxaa ku soo biiraya saraakiil iyo update maxaanku idhaahdaa system iyo waxbaa kusoo ziyaadaya waxaa jirta meelaha qaar waxa la sheegayo in saraakiishii maadaama xoddoodii la haysto oo saraakiishu ay dee maogta siyaasiyiin badan oo saraakiishii ku xiran ay joogaan waddanka iyo dibaddiisa xog waxaa la sheegayaa in saraakiishii laga caayay oo la dhahayay ha ku dhimanina dagaalkaas ha ku dhimanina oo mararka qaar luqad qabiil lagula hadlay oo mararka qaar luqad lagula hadlay kicitaan oo luqad siyaasadeed lagula hadlay wararkaasi waa jiraan tuhmo weynaana jirta arrinkaas ku saabsan dabcan saraakiil si qaldan u dhaqantana waa jirtaa oo ciidamadii meelo aan loogu talagelin in laga soo saara ka soo saartay waxaa ka mida saraakiil maxaanku idhaha daryeel ciidanku u baahnaayeen oo la heli karay aan ciidanka gaarsiinin kuwo inay gurmadaan loogu talagalayo aan gurman waxyaabo badan baa iskaashtay tashwiish la kala dhexgeliyey ciidankii oo la leeyahay wasiirkii waxaa isku dhacsan taliyihii oo aan isleeyahay anugu waxweyn ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa jenaraal cabdiraxmaan tuuryare agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka nisa oo u warramayay wariyaha v o eda jacfar kukaay uguna warramayay khadka skybe-ka ee magaalada muqdisho subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal allah u naxariistay waxaa magaalada london ku geeriyooday fanaanan axmed naaji sacad oo muddo halkaasi ku xanuunsanaa haddaba taariikhdii axmed naaji sacad ayaa waxaan ka waraystay hibe maxamed hibe nuura oo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka marxuumkana ay ka soo wada tirsanaayeen hobolladii waaberi
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed baan salaamayaa haddaanu noqdo su-aashaadii fanaan axmed naaji qof kastoo soomaaliyeed baa og inuu fanaan qaali ah uu ahaa heerka ugu sarreeya hadduu jiro waa beri ama fanaan soomaaliyeed heer sare hadduu leeyahay inuu ahaa heerka ugu sarreeya maxaan ku sababaynayaa wuxuu ahaa mualif wuxuu ahaa malaxan wuxuu ahaa mukhrij wuxuu ahaa musishan wuxuu ahaa heese aada u cod fiican intaa waxa u dheerayd inuu ahaa nin aada u wadan jecel oo soomaalinimadu aada ugu dheertahay qof kasta ninka soomaalista waan gartay wuxuu ku dhintay magaalada london haddii aad noloshiisii dhinaca fankaan ahayn iyo qoys ahaan cidda uu ka soo jeeday aad garanaysid bal nala wadaag aad baan u garanayaa fanaan axmed naaji wuxuu ahaa xidig aada u qaaliya waxaa nin horumar jecel anigu fanka markaan soo galay nin wuxuu ahaa dhisan oo baabuur leh oo aqallo leh oo xaragooda oo business leh oo dadka ugu xaragada badan muqdisho ah ayuu ka mid ahaa wuxuu ahaa nin waxbartay wuxuu ahaa nin noodka muusikada qoraalka iyo akhriskaba yaqaana wuxuu ahaa nin aada iyo aada u qiimo badan fankana qayb kastaba wax ka yaqaana markii anigu aan fanka kusoo biiray suudaan buu ku maqnaa oo bandhigfaneed iyo festival u jiray markuu soo noqday ee layidhi gabadhan dadkii fanka kusoo biiray weeyaan aad iyo aad buu ii gacan qabtay aad iyo aad siduu in alla intii aniga waktigayga haydee meesha ugu timiy oo dhan ay uga wada mahad sheegtaan ugu wada gacan qabtay oo dhanna ka mid ahaa waan gartay wax gaaraad ku xasuusta adigu marka laga yimaado arrintaa guud ee taageerada guud wax gaara oon anigu xasuusta waxa jiray inuu aad iyo aad codkayga u jecelaa inuu kabankeedii tuma jeclaa hees kasta oo aan qaado wuxuu odhan jiray waxaad tahay horyaal waxaad noqon doontaa hablaha ugu qiimo badan oo markaa hablaha anigu de ugu qiimo badnaa fanka soo galay magool baan ka mid ahay maandeeq waa ka mid ahay baxsan baan ka mid ahay wuxuu igu odhan jiray gabdhahaas inaad dhaafta mooyaane heerkooda ka hooseyn maysid taasoo uu iga dhigaya dhiirigelin waan gartay allah u naxariista fanaan axmed aan ku celiy halkaas allah u naxariista fanaan axmed naaji maanta aan ku celiyo axmed naaji maxaad odhan lahayd qoyskiisii
waxaan odhan lahaa horta fanaan axmed naaji waxaan odhan lahaa ilaaha weyne waaxida abuurtay ee adduunyada keenay maantana dib uga ceshaday adduunyadii ee halka xaqa aynu wada sugayno ee lagu kala horeeyo ilaaha geeye waxaan uga baryayo inuu marti la jecel yahay ka dhigo dembigiisa hore iyo wuxuu galay adduunyada qof kastiba khayrna wuu sameeyaa dembina wuu galaa dembiguu gala ina ilaahay ka saamaxo khayrkuu sameeye ina ilaahay u labanlaabo jannatalfardoosa ilaahay geeyo kitaabtiiska midigta ilaahay ka siiyo marti la jeceliyo malaa'igtuu faraxdo allah ka dhigo nin wuxuu ahaa fiican oo wadaniya oo dadka isaga ka yaryar dhaqaaleeya kuwa lamidkaa ixtiraama aada u xaragooda aada u cisi badan buu ahaa ilaahay jannada ha geeyo adduunka intuu joogayna sharaf buu ku joogay qoyskiisana qoyskiisana waxaa leehay carruur badan buu dhalay oo dad dad waaweyna ilaahay maxaydana samira iimaan ha ka siiyo qoysaskii uu ka tegayna samir allah ha ka siiyo dadka soomaaliyeed iyo annaga oo kooxdii waa beriis lahayna uu samir iyo iimaan naga siiyo
taasi waxay ahayd hibe maxamed hibe nuura oo ku sugan gobolka minnesota oo iiga warramaysay geerida allah u naxariistee fanaankii soomaaliyeed axmed naaji sacad oo ku geeriyooday magaalada london halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dowladaha maraykanka britain iyo kuwa midowda yurub ayaa sheegay inay si wada jira cadaadis u saari doonaan dalka imaaraadka carabta si abudabi ay u joojiso maraakiib u raran ruushka oo laga cabsi qaba in moskow ay u noqoto taageero dhinaceeda ah marka laga hadlayo dagaalka ukrein warbixina muurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil saraakiil ka tirsan midooda yurub iyo maraykanka iyo weliba britain ayaa sheegay inay ku cadaadin doonaan imaaraadku inuu joojiyo shixnad maraakiib badeecadii saaran tahay oo u sharaacday ruushka kana ambabaxay waddankooda sarkaal ka tirsan dowladda imaaraadka carabta oo ka jawaabaya arrinkan ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in dalkiisu si adag ugu hoggaansamay cunaqabataynta qaramada midoobay uuna leeyahay habab cad oo adag oo lagula macaamilayo hay-adaha cunaqabataynta u saaran tahay sarkaalkan ayaa intaasi raaciyay inay dowladdiisu si joogto ah u ilaalayso nidaamkooda ilaalinta badeecadda ay u dhoofiyaan ee isugu jirta rayid iyo milatariba saraakiil ka socda midooda yurub iyo maraykanka ayaa shalay booqasho qeyb ka ah meelo badan oo ay tagi doonaan ku gaadhay dalkaasi isutagga imaaraadka carabta si ay ugala xaajoodaan dhoofinta walxaha kombiyuutarada loo isticmaalo ee loo adeegsan karo howlo badan oo milatarigu ka mid yahay inay gaadhaan moscow qaar ka mid ah khubarada ka faallota arrimaha imaaraadka carabta ayaa aaminsan in dowladda imaaraadku aanay sidii ay waayo ugu dhaga fududayd galbeedka aanay iminka u ahayn cadaadis ay saaraan wadamada maraykanka britain iyo midowda yurub ma u hogaansami doonaa dalkaasi su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer axmed abtidoon oo ka faalloodaha arrimaha bariga dhexe iyo caalamka oo degan magaalada shafil ee dalka britain cabdixaafid aada iyo aadaad u mahadsan tahay runtii wadanka imaraadka yaana keligoodba imaraadka dhihine iyo wadanka sacuudigaba waayahan dambe siyaasadooda waxaad u muuqatay mid runtii ka sii jeeda wadamada reer galbeedka ah umana dhega nugla sidii ay beri ahaan jireen waxaa muuqata in wadanka imaaraadka carabta uu heer uu maanta gaaray uuba ka maarmi karo wadamada reer galbeedka taas ayaana ugu wacan in aanay in aanay dheg jalaq u siinin cadaadis kasta oo ugu yimaada sababtoo ah waddanka ruushka beec mishtar aad iyo aad u wanaagsan ayaa kala dhexeeya wadamada imaaraadka iyo sacuudi arabiya wixii boosaskii ay ka baxeen reer galbeedku mataqaanaa xagga beec mushtarka ayay buuxiyeen iyo wadamo kale oo hadda waxaa soo qaadan karaa wadamada china wadamada indiya wadamadaasoo dhani iyo wadamo kale oo latin america waxay wada buuxiyeen booskii reer galbeedku ka baxeen marka beecmushtar fiican dhaqaalo fiican laga helo ayay hadda haystaan taas ayaana keenaysa in aanay dheg jalaq u siinin wadamadana waxaa caadayeenba ah in maarata wadan walbaaba uu dantiisa iyo mustaqbalkiisu meeshu jira uu aado uma dhaga nugla hadallada kasoo yeeraya xagga washington london baris iyo berlin middoodna dowladda imaaraadka oo xubin ka ah ururka saliidda ee obic oo ruushkuna xubin ka yahay xidhiir wanaagsan ayay la sii wadaa ruushka tan iyo intii dagaalka ukrain iyo ka horba inkastoo reer galbeedku si dadban iyo si toosaba ay cadaadis u saareen wadamo badan oo uu imaaraadku uu ka mid yahay inay cileeyaan moscow wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ka gaabsatay inay arrinkan wax ka tidhaahdo imaaraadku waxa kale oo uu sheegay inuu si dhow ugala xaajoodo saaxiibadooda maraykanka iyo midowda ay yuruba ka mid yihiin dagaalka ukrain iyo saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka cabdixaafid cabul ismaaciil v o a i london
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba qaramada midoobey ayaa sheegtay in hal milyan oo qof ay ka carareen dalka suudaan iyagoo ku jahwareersan waxyaabaha ay ka filayeen socdaalkoodan qaxootinimo ee uu sababay dagaalka dalkooda ka socda xilli wadamada la jaarkaa sida jaad iyo koonfur suudaan ay soo dhoweynayaan halka geesta kalena wadamada masar iyo eritrea ay diidayaan inay soo dhoweeyaan warbixin uu wariyaha v oda henry witkins ka soo diray renk oo ku taala dalka koonfur suudaan waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha v o eda cabdixakiin maxamuud shirwac bilihii lasoo dhaafay dalka koonfur suudaan waxa uu qaabilay boqolaal kun oo qof oo soo barakacay kuwaasoo badankoodu ay yihiin dad dib u soo laabtay oo asalkoodu yahay reer koonfur suudaan kuwaasoo ka soo gudbay magaalada renk ee ku taalla xadka dalka suudaan yanaar leerwa oo dadkaasi ka mid ah ayaa sheegtay inay dalka ka soo carartay iyadoo aan waxba haysan waxay tidhi waxaan soo cararay anigoo aan waxba gacanta ku haysan maanan awoodin inaan wax ka soo qaato guriga waxaannu ku nool intendo marka kolkii ay bambooyinku ku bilaabmeen inay ku soo dhacaan xayndaabkayaga waxaannu u cararnay sida ugu dhaqsaha badan ee aannu awoodaynay xilli kumanaan qof ay weli soo gaadhayaan koonfurta suudaan sannad kasta ayaa masar oo ku taalla xadka waqooyi ee suudaan ay joojisay qaxoontigu inay u soo gudbaan dalkooda walow bilowgii ay oggolaatay rubuc milyan qof inay ka soo gudbaan xadka hase yeeshe sharci cusub oo la sameeyey bishii juun ayaa tilmaamaya in dadka reer suudaan ay dalku kal soo qaataan si ay waddankaasi u soo galaan kooxaha xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ayaa sheegaya in tani ay xadgudub ku tahay heerarka caalamiga islamarkaana ay culays ku tahay wakhtiga sugitaanka dalkugalka halisna ay gelinayso dadka raba inay halkaasi ka soo cararaan cabdalla halakhe waxa uu ka tirsan yahay refugee international Egypt is also experiencing serious economic crisis.
masar sidoo kale waxa ay waajahaysaa dhibaatooyin dhaqaale oo xun taasi daraaddeed waxay aad iyo aad uga taxadarayaan tirada dadka loo oggolaanaya inay soo galaan waxaan filayaa in sida dalka maraykanku in ay ku ciiraan masar iyo u n h r oo ay weydiiyaan mas-uuliyiinta masar inay oggolaadaan in dadka reer suudaan ay soo galaan balse taasi kuma filnaan waxa uu ku daray inay dalalka deeqbixiyaasha ahi ay tahay inay kordhiyaan dhaqaalaha bini'aadamnimo ay siinayaan masar haddii ay filayaan in dalkaas uu bilaabo inuu qaato qaxoontiga mar kale waddamo kale oo suudaan jaarla ah sida liibiya iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe ayay haystaan dhibaatooyin amni oo iyaga gaar u ah iyadoo waxoogaa dad ahina ay qaxoontinimo ka raadinayaan dalalkaasi in loo cararo dalka eritereya oo suudaan xad kala wadaaga jihada bari ayaa iyaduna ah mid ku sii xuno dadka dagaalka ka cararaya sida ay sheegtay kooxda eritereya focus oo ah koox xuquuqda aadamaha ka shaqaysa oo fadhigeedu yahay dalka u k dowladda ayaa loo yaqaanaa mid ka mid ah maamulada ugu kala talisan uguna gooni socotan dunida xilliyada qaarna waxaaba lagu tilmaamaa kuuriyada waqooyi ee qaaradda afrika habti hegos waa guddoomiyaha kooxdaasi eritereya focus madaxweynuhu waxa uu sheegay in dadka reer suudaan laga soo dhoweynayo eritereya balse inta reer suudaan ay xaqiiqatan la qaadanayo ma cadda balse waa maxay sababta qof sababta uu qof uu rabo inuu qaxoontinimo ka raadsado eritereya iyadoo hay-adaha gargaarku aanay ka shaqaynin eritereya ma cadda haddii qaxoonti reer suudaana ay tegeen halkaasi balse xataa kuwa ay u suurto gashay inay baxsadaan sida bushra xasan cabdullah oo dhowaan tagtay dalka jaada dhibaatooyinkii weli kama aanay dhammaanin waxay tidhi waxaa lanagu qasbay inaannu soo dayacno guryahayagii weerarrada janjawiid aawadood sida aad aragtay duruufahayaga imaku waa natiijada barakacan nasiib darro waan ku qasbanaaday in aan soo baxsado anigoon wadanin waraaqahayga aqoonsiga haddii aanu haysan waraaqihiisa aqoonsiga way ku adkaan kartaa qofkaasi soo barakacay inuu qaxoontinimo iskaga diiwaangeliyo dalka jaad iyadoo geesta kalena ay ku adkaynayso inuu taageero helo xilli meelaha loo carara ay soo koobnaanayaan ayaa tirada dadka dalka gudihiisa ku barakacay ee ku sugan suudaan ay ku siqayaan afar milyan oo qof tiradaas oo ah ku dhowaad afar jibaara tirada qaxoontiga warbixintii wariyaha v o eda henry wilkins waxaa soo koobay cabdixakiin maxamuud shirwa haatanna dhinacii heesaha fanaanada maryan mursal ciise heestaasi maryan mursal ciise ayaa u dambeysay idaacaddaydii saaki caalamka inta haddii laada maanta aynu koodiyo barhka mar kale dib u kulmi doono oo anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjaro dhinaca farsamada iga caawinayay iyo saaxiibada v o a leh waayo v o a oo dhammaantay idinle sidaas iyo subax wanaagsan